subax wanaagsan dhegeystayaal waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
aruri suuban dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax axada bisha oktoobar waa sagaalaabaatan sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah jaamac buulla jaamac iyo xuseen barre aadan
ilaa maanta waxaan maqlayay albaabkeenna ayuu ka takbiirsanaya dadkii oo taahaaya oo ay laayeen oo meesha ka taahaya ayaguna takbiirtooda albaabka ka maqlaynay dad haweenaa meesha lagu laayay haddana takbiir baa ka dhacaysa dadkii oo baaba'aya wada qaylinaya marka dadkaasi wax ma filayo psychologically xataa haddii la baaro inay caafimaad qabaan ma filaya dadkaasi
kaasi waxa uu ahaa xasan xundubey oo ka mid ahaa dadkii xalay laga soo badbaadiyey hotel naasahablood oo ay kooxda al-shabaab weerartay waxaa kale oo aad maqli doontaan tirada khasaaraha la ogyahay ilaa iyo iminka ee ka dhalatay weerarkii hoteelka naasahablood iyo wararkii u dambeeyey ee dhacdadaasi la xidhiidha qodobadaas iyo kuwo kale ayaan heesa markaasoo dhegeystayaal waxaa kusoo dhawaataan warkii dunida
wararka ka soo baxaya dambibaarista madaxa bannaan ee ku saabsan faragelintii ruushka uu farageliyey doorashadii madaxnimada maraykanka ayaa sheegaya in guddi xeerbeegti ah ay go'aan ka gaareen in dembi lagu soo ogo qaar ka mida eedaysanayaasha go'aanka xeerbeegtida ayaa ah mid daba socda dambibaaris madax bannaan oo hormuud u yahay robert muller wararkan ayaa waxaa baahiyey qaar ka mida warbaahinta maraykanka kuwaas oo ilo madax bannaan oo aan magacooda la shaacin ka soo xigtay warbaahinta baahisayna waxaa ka mid ah c n n iyadoo sheegaysa in cid kasta oo la soo eedeeyey la xili karo marka la gaaro maalinta isniinta ee berrito
madaxweynaha catalonia ee xilka laga qaaday ayaa ugu baaqay dadweynaha ku nool maamulkaasi inay u halgamaan madax bannaanida gobolkooda madaxweynaha kataloniya ee xilka laga qaaday ayaa ku booriyey dadweynaha kataloniya in ay u kacdoon u sameeyaan maamulka xukuumadda dhexe ee sbain arrintan ayaa kusoo beegmaysa kadib markii golaha xukuumadda sbain ay ugu baaqeen madaxweynaha kataloniya in uu aqbalo xilka qaadistii uu ku sameeyey ra-iisul wasaaraha sbain catalonia oo hore u ahayd maamul goboleed ayaa iminka waxaa si toos ah looga taliyaa caasimadda sbain ee madrid arrintan ayaa daba socota go-aankii uu baarlamaanka catalonia ku dhawaaqay madax banaanida gobolkaasi kadib markii abti lagu muransan yahay loo qaaday madax banaanida ismaamulka catalonia nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a weli waxaa isoo soo taraya wararka aanu ka helino weerarkii qaraxyada iyo duulaanka isugu jiray ee lagu qaaday hotel naasahablood qeybtiisa labaad tirada geerida ayaa hadda lagu sheegayaa in ay labaatan kor u dhaaftay halka dhaawacuna uu sodameeyo marayo wasiirka amniga ee dowladda federaalk maxamed abuukar islow ducaale oo mar dhow aanu la hadalnay waxa uu sheegay in weerarkii lasoo gabagabeeyey shantii qof ee duulaanka soo qaadayna labo ka mid ah oo isqarxiyey mahane saddexdii kale nolol lagu hayo oo la qabtay haddaba jaamac buulle jaamac oo stuudiyaha igu weheliya ayaa waryahayga magaalada muqdisho axmed xasan colaad qadka telefoonka kula xiriiray waxaana ugu horreyn uu weydiiyey wixii warar ugu dambeeyey ee la hayo ilaa iminka
jaamac aadaa mahadsan tahay weerarkii shalay lagu qaaday hoteelka naasahablood ee ku yaala degmada xamarweyne haddii sawir aan ka bixinno hoteelku wuxuu ku yaalaa goyska xawataako meesha loo yaqaan hooyooyinka ilaa maaragtay daljirka daasool hoteelku qaraxyo ayaa lagu galay shalay gelinkii dambe xilligii maqribka xille saacadda muqdisho ay ku dhoweed kadibna waxaa galay rag hubaysan oo xarakada al-shabaab ka tirsan ayaa waxay galeen hoteelka xaaladda hoteelku inkastoo hadda si rasmiya aan looga warbixin karin laakiin qaraxyada iyo rasaasta xalay saqdii dhexe labadii habeennimo ayay soo gaartay laakiin khasaare xoog leh ayaa ka dhashay weerarkaasi inkasta oo aysan dowladdu weli shaacinin in hoteelka weerarkiisi lasoo afjaray bal khasaaraha faahfaahin naga sii khasaaruhu aad buu u ballaaran yahay jaamac dhimasho iyo dhaawac fara badan ayaa jira dhimashadu ilaa hadda intii la og yahay labaatamiyo ayay kor u dhaafayaan halka dhaawacuna intaa uu ka badan yahay dhimashadu waxaa ku jiray rag isugu jiray siyaasiyiin iyo ciidamo intaba ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya dadka dhintay haddii aan wax yar aan kaaga xuso waxaa la sheegay inay ku dhinteen halkaasi wasiirkii arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed madoobe nunow cabdinaasir gaarine ekis xildhibaan hore xukuumaddii ugu dambeysay cumar cabdirashiidna kamid ahaa iyo nin ka tirsanaa booliska soomaaliyeed taliyana ka ahaa deegaanka dayniile ama saldhigga ku yaala booliska oo fanax lagu naanaysi jiray iyo ciidamo la socday marka rag kaloo fara badan ayaa jiray oo xildhibaan ka tirsanaa hirshabelle ayaa isagana kamid ahaa iyo siyaasiyiin kale inkastoo dad badanna lasoo badbaadiyey jaamac bal arrintaa dadka la badbaadiyey iyagana faahfaahin naga sii dadka la badbaadiyey waxaa la sheegay ilaa somareeye ka badan in hoteelka laga soo badbaadiyey waxaana kamid ahaa wasiirka tamarta iyo biyaha ee dowladda federaalka ee soomaaliya saalim caliyo ibrow iyo wadaadka caanka ah sheekh cali wajiis iyo rag ay kamid yihiin ayaa la sheegay in halkaasi laga soo badbaadiyey marka jaamac xaaladda hoteelku xalay aad bay u qasneed jawiguna wuxuu ahaa mid aad u catiran dhibaato xoog leh ayaana ka dhalatay weerarkaasi shabaabka ay ku qaadeen hoteelkaasi nasahablood two marka burbur xoog lena wuu jiraa waayahay waxaad noo faahfaahisay khasaaraha ilaa iyo hadda inta la og yahay bal waxaad sawir ka siisaa dadka soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya hoteelka naasahablood ee la weeraray mas-uuliyiinta tiradooda intaa la eg tahay ay dhimasho iyo dhaawac uu ka soo gaaray qaarna laga soo badbaadiyey colaad amnigiisa sidee loo sugu jiray qaraxa ka hor maxaa sababay in gudaha loo galo jaamac hoteelkani hotel wuxuu ahaa oo si weyn ay u deganaayeen siyaasiyiin soomaaliyeed iyo rag ka tirsanaaba dowladda federaalka ee soomaaliya milkiilayaasha hoteelka aad bay isugu tacalujinayeen inay maaragtay hoteelkaasi ammaankiisa aad loo sugo aadna marka markaad fiiriso hoteelka ammaankiisa aad buu u wanaagsanaa laakiin qaraxyada iyo maaragtay halkaa lagu qaaday ayaa waxaad dareemaysaa in raggii ilaalada ahaa meesha qaraxaasi ay ku baxeen kadibna rag hubaysanaya hoteelka ay galeen marka hoteelku hoteelo kale ayaa ku yiil oo horey loo weeraray oo hoteelka central oo kamid yahay iyo maqaayadii banooda la dhihi jiray oo ayadana maqaayad aad maaragtay halkaasi loogu cuneeyo ahayd jidka hoteelkaasina wuxuu ahaa mid ciidamadu ay aad u ilaaliyaan markaa fiiriso isgoyska xaawataako oo ciidan xoogle ay fadhiyeen ilaa hoteelka markaad soo dhaaftid waxaa arkaysay inay ciidamo maaragtay ilaalaha ee meesha ay maaragtay aada u ilaalinayeen laakiin waxaad dareemaysaa qaraxyada iyo maaragtay xoogoodii inta ay la ekaayeen iyo khasaarihii ka dhashay kadib inay raggan hubaysan ay ka faa'iidaysteen sidaana hoteelka ay ku galeen waxaad nooga warantaa haddii aad xiriir la samaysay ama aad faahfaahin ka heshay goobaha caafimaadka magaalada muqdisho waxaa la xusuusan yahay qarax aada weyn baa ka dhacay afar iyo tobankii oktoobar tirada dhaawacna aada ayay u sarreysay marka dhaawaca qaraxyadan cusub iyo weerarkii ku xigay xagee la geeyey jaamaco inta badan dhaawacyada isbitaalada ayaa loo daadgureeyey oo isbitaalka madiina iyo isbitaallo kaleoo gaar loo leeyahay intaba iyo isbitaalka ex digser marka dhaawacyadu tiri ahaan inta hadda aan sheegnay sodomeeye way ku dhow yihiin intii maaragtay dhaawac halkaasi qarax uu kasoo gaaray dad shacab oo wadada marayay marka jaamaco waxaad dareemaysaa khasaaraha halkaasi ka dhashay weli in maaragtay si rasmiya uusan u kala caddeyn ilaa hadda dad waxaa jiro burburkii dhismayaasha qaarkood gaaray dad ku jiro ayaa la sheegay oo weli aan halkaa laga soo saarin marka si rasmiya waxaa la ogaan karaa markii xaaladdu ay isbedesho oo maaragtay xilliga magaalada muqdisho oo subaxnimada si fiican waaga u dilaaco
aada iyo mahadsankaas wuxuu ahaa wariyaha magaalada muqdisho ee magaalada muqdisho axmed xasan colad oo u warameeyey jaamac buulle jaamac halkaad noola socotaana waa laanta af soomaaliga v o a
dhinaca kalena dadka laga soo badbaadiyey hotel naasahablood waxaa ka mid ahaa xasan xundubey oo ah suxufi aqoon-yahan ah oo ka faallooda arrimaha siyaasadda waxaana uu qadka teleefoonka ee magaalada muqdisho ugu waramay sida ay wax u dhaceen xuseen barre aadan
walaal shalay horta casirkii markii salaada casir la dukaday wax yar kadib mar aan isdhihi karo adiga afartiiyo barkii maray ahayd ayaa waxa waaye ayaa nimankaanu meesha soo weerareen marka anigu dabcan qol aan ku jiray markaas qolkii aan ku jiray waxaa layga soo bixiyay koob iyo tobankii habeenimo xalay habeenimo ayaa layga soo saaray sidaan shalay casirkii markii afartii barkii ahayd meeshii aan qolkii ugu jiray intaasna waxaa socday bambooyin iyo rasaas aan xuduud lahayn ilaa haddana way socotaa oo qolalkay ku jiraan marka dee lama weli lama ogaa karo sida hadda wax waxa dhibaatada dhacday laakiin dadka ilaa hadda aniga lai sheego meesha ila deganaa oo la dilay waxaa ka mid a nin wasiir hore ahaa jiray wasiir ku-xigeen ahaa jiray xildhibaanna ahaa jiray oo la yidhaahdo gaarame sida lai sheegay iyo madoobe nuunow la wada yaqaano oo nin hadda madax ahayo oo ayaa ka mid a dadka ilaa hadda lai sheegay laakiin wa ma ma kama warrami karo jidadka markaan soo marayna hadda iyo hoos annaga jaranjaro koraa naloo soo saara dabaqa saddexaad oo lan ka soo dejiyey jidka aan maraynay iyo hoos oo dhan jaranjarooyinkana waxa waaye waa dadaa daadsanaa weerarku siduu ku bilaabmay sidee bay wax u dhaceen anugu sida aan qiyaasaya waxaan filayaa bambe inay albaabka kusoo fureen markii albaabka bambe kusoo fureen kadibna xabadday la soo galeen markay gudaha soo galeenna waxa waaye waxaa si joogtaa u socota bambooyinka gudaha lagu tuuraayo iyo xabaddu iyo risaastu kalama goyn ilaa haddeer aan kula hadlaayo waa ku jiraan way socota marka ma filayo baabuur qarxaya inuu ahaayo waxa meesha soo gala laakiin bambooyin ay kusoo fureen meesha ay gudaha risaas la soo galeen iyo iyo hub ay sidaasaa sidaasaa wax u dhacay wax laygu sheegay dadkii dadkii jooga afka hore oo hoteelka banaankiisa fadhiyeen marka qolalka may soo galeen oo dadka ma albaabada ma ku garaacayeen mise gudaha unbay taagnaayeen ma qolalkay soo galeen gudahay galeen dabaqaday midba mar koraayeen haddeer anaga markii lanka soo ko kiina lanka soo dejiyey hadda haddana galeen marka marba meelay tegaayeen anaga hadda marka meel baa laysugu keengeeyey laakiin markaas ayada ah meeshii lanka soo saaray galeen marka midba mar bay gelaayeen labo labo ayaa meelgelaysa markii laysku dayo in laga bixiyo meel kale gelayan hadda hadda hoteelku waa saddex dabaq marka lagu dabo midka marka lagu daro midka dhulka marka hoosna maray gelaayeen dabaqa labaad maray tegaayaan mar waxay tegaayaan kan u sarreeya hadda meel meel bay gelaayaan ma jiraan dad afduub ay u haystaan wallaahi dad hadda waxaa jira wadaad anaga hadda saaxiib ahayd oo meesha la deganaay lama hubo meesha inuu ku jiro ana waa raadinaynaa weli meesha ku jiraa laleeyahay waayo qolalku waa xiran yihiin dadka qolalka gudaha uga jiraan haddii ay shakiyaan qolka bambay dhex dhigaayaan waxaa dhici karta mararka qaar xataa ciidamadu inay inta shakiyaan oo qolka ka shakiyaan waxaa ku jira ciidamada laftoodu oo ay u maleeyaan in meeshaas oo xataa oo qalad ka yimaadaa dhici karta laakiin ilaa hadda dadaan naga maqan oo haddeer aan dhimashana ku ogeyn gudaha inay ku jiraana loo sheegay aanaan ogeyn waxay waxay la kulmeen sidaad ii sheegtay qolkaagu hoosta ayuu ka xidhnaa marka sidee lagu soo badbaadiyey qaab noocee ah wallahi waxaa laysoo badbaadiyay aniga taleefano ayaan dad taxi message ayaan dirayey taleefanada markii hore lama qaban karin oo cabsiyaa jirta laakiin taxi message ayaan intii maalmeed diraya marka qolkayga nambarkiisa ayaa madax madax fara badan oo ka tirsan madaxda gobolka guddoomiyaha gobolka iyo madax kale oo senataro iyo rag kale oo ila soo xiriira ayaan qolkayga nambarkiisa u gudbiyey marka iyadoo la ogyahay inaan meesha ku jiro ayaa marka ciidan lasoo loo soo sheegay inaan meeshaas ku jiro ayaa meesha iisoo garaaceen oo magacayga wataan waxaa ka soo shaqeeyay guddoomiyaha gobolka iyo rag kale oo senataro ah iyo asxaaba kasoo shaqeeya dad kaleo la badbaadiyey ma jiraan oo adigoo kale ah aad iyo aad aniga haddeer lix lix qof aan ku ahayn inta hadda meel laysuu keen keenay oo lasoo bixbixiyey ilaa lix qof ayaa meel laysuu keen keenay oo laba haweena dhaawac ahaayeen iyo canug yar lix baaba ka badnay ba sagaalan gaarayna laba haweena dhaawacay ahaayeen iyo canug yarna dhaawac u ahaa ragga badankiisu waxa waaye wax badan ku yaalay waa jiraan laakiin way roonaya laakiin waxaa arkayay islaan la qaadayo oo aan socon karin mid kale oo dhaawac ho laakiin socota iyo canug yar oosan dhaawaca iyo nin kale odayo dhaawaca waan arkaya ilaa sagaal meelaasaan xasan adigu waxaad tahay qof suxufiya oo ka faaloodo arrimaha siyaasadda inta badan maxay kula tahay ujeeddada ka dambaysa weerarada noocan oo kale ah ee al-shabaab ay qaadayaan wallahi waxa waaye horta waxaan waa iska argagax dadkani haddii bini aadanka mar haddii maskaxdiisa la rogo waxa waaye xumaan xumaanta xumaantaaba wanaag isu bedelaysa marka ilaa maanta waxaan maqlayay albaabkeena ayuu ka takbiirsanaya dadkii oo taahaya oo ay laayeen oo meesha ka taahaya ayaguna takbiirtooda albaabka ka maqlaynay marka dee dadkani maskaxdii baa laga dhaqay inta badan meel baa inta lagu xereeyo ayaa waxa waaye waxaa lagu shubaa wax bulshadan dhan ka dhigaya inay yihiin bulsho dhiigoodu bannaan yahay marka waa dad hore looga shaqaystay oo maskaxda la rogay oo u baahan wakti dheer in wax laga qabto runtii dadkaa dad fiyow ma aha dadka caruur yarar bay la-a meesha lagu laayey dad haweenaa meesha lagu laayey haddana takdiir baa ka dhacaysa dadkii baaba-ayo wada qaylinaya marka dadkaasi wax ma filayo psychological xataa haddii la baaro inay caafimaad qabaan ma filayo dadkaasi kaasi waxa uu ahaa xasan xundubeey oo ah suxufi madax bannaan kana faalooda arrimaha soomaaliya oo ka mid ahaa dadkii laga soo badbaadiyey hotel naasa hablood waxa uu u warramayey xuseen barre aadan sidoo kale wariyaha v o eda sahre cabdi axmed ayaa waraysi waxa ay la yeelatay mid ka mid a goobjoogayaashii ku sugnaa hotel naasa hablood laba markii uu weerarka uu ka bilowday goobjoogahan ayaa lagu magacaabaa ayaan cabdi axmed waxayna ugu horreyn ka warramaysaa sida ay weerarku uu u bilowday meesha muxuu ahay ge- gaari waxaa yaala oo weyn oo la sameynayo oo haleysan oo lo- kuwaan iska roga camal loo yaqaana meeridurta hotel kortiisa yaalay annagana meesha gaari aa noogu baakinayo hotel gudihiisaan galay intaana maqaayadan u socod aan la gaarin ayaa qaraxa dhacay kadibna waa cararay meelaan galay meesha markaa galnay gudaha waxaa hotel kusoo galay askar waxaan damcaa inaan ku cararo waxaan umaleynayay eh, gurmad caawinaad oo meesha imaaday ama eh, qoladii hotelka waardiyanaysay kadib ayaa niyadeeda waxaa kusoo dhacday meesha markay oo qarax ka dhaco inay hore usoo gudaha usoo galaan dadkii dadka laynay waan meesheedan ku yaro dhakaday ayakoo way iskala qaybiyeen qaarna waxay aadeen kor qaarna waxay aadeen hoos waxay bilaabeen kadib rasaas inay furaan waa garta marka meeqa camal ay ahayd tirada raggaas hubaysaneed arkayso gudaha hotelka usoo galay toddoba ninay ahaayeen toddoba nin waa garta inkastoo meesha mugdi iyo qiici ka jiray markii qaraxa uu dhacay kadib kadib ay soo galeen gudaha waa garta marka adiga ayaanay maxaa indhahaaga ay qabteen oo dad dhimasho ah ama dhaawac ah ood aragtay wallaahi horta wax lasoo koobi karo meesha arxandaraa ka dhacday arxandaraa ka dhacday meesha dhimasho dad badan indheyga waa qabteen dad badan oo laleylaa indheyga waa qabteen wax la qiyaasi kara maaha markii ugu dambeysay aan intaana soo bixin qarax kale ayaa ka dhacay jidkan oo hoteelka dhabarkiisa eh oo dhinacan godka jilcow aada xaawataako meeshii ahaan jirta baarlamaanka hore ee gudahana muxuu ahay markuu cabaar kabacdi la joogaba way isqar nimanka dhexdooda mid kamid ayaa isqarxiyey marays me meesha ay ku jiraan adi saacad ama saacad iyo bar ayaa waxaa imaaday gurmadka ciidamada dowladda meeshan mas-uuliyiin badan ayaa deganaayeen oo ku jiray waayahay marka adiga hoteelka naasa hablood gudaha maad u gashay labo mase banaanka ayaad ka taagneyd saad usoo baxsato sharaxaad yar bal dib iigu celi aniga dhegaystayaasha gudaha gudaha ayaan ku jiray gudaha ayaan ku jiray dadkii askarta iyo gurmadka lo- loo soo bixiyay ayaan kamid ahay gudaha ayaan ku jiray markuu qaraxa dhacay hore ayaan usii cararay ani gudaha maqaayadda marka hore ma anaan gelin daa- daaradaan dhex taagna ganjeelka markaan ka galay markuu qaraxa dhacayna hore aan usii cararay marka hadday ku arkeen maxay ku dhaheen nimankii adiga aad aragtay oo hubaysnaa oo gudaha usoo gala hoteelka I- is- ismaanaan arkin ismaanaan arkin ismaanaan arkin laaks anaa arkin markuu markaan cararay meel laabaan ku gambaday markaan ku gambaday waxaan damcay inaan weligeena qarax maanaan arkin waa shoogsanaa mar waxaan damcay inaan u wacdo dhokaalaya caawiye haddana waxaan is dhahay qoladii ameerta u kaadi meesheeda ayaan ku jiray intii wax dhacaya in meeshaan dhex jiifin markii dambena askarta dowladda ayaa imaad dadkii la caawiyo lasoo bixiyay ayaan kamid ahay dhimashada adi marka ma tirin kartaa inta qof a aragtay laba iyo saddex iyo afar iyo shan iyo ka badan dabcan waxay ahaayeen may dhimasho dhimasho dhimashada koo iyo toban qof ayaa indhaheyga qabteen haddaysan suuxsaneen koo iyo toban qofood ayaa indhaheyga qabteen dhaawacana markaan banaanka soo istaagay wax la qiyaasi kara may aheen si arxan daraday dadka u jajabeen qaar gacmahooda go-dhay qaar way iska ashahaadanayeen wixii gudaha lagu laayay laaks war uma haay laak wixii marka intaan soo baxay iyo inta meesha aan joogo inta udhexaysay dadkii daadsanaa indhaheyga qabteen dhimashada koo iyo toban qof ayayd waa garta marka koo iyo tobankaas qof ma dad wadada maraayay ma dad rayida mase dadka hoteelka deganaaya mas-uuliyiinta iyo ciidamada isugu jiray ahaayeen waxay u badnaayeen shaqaalaha hoteelka iyo waxay u badnaayeen dad rayida dadka banaanka ku arkay wax mas-uuliyiin oo oo dhintaani ma arkin haddee mas-uuliyiin ay ahaayeen maan garan karin saacadaas ani naftigay waa shooqsanaa dib si fiican umaanan eegin laakiinse waxay ahaayeen inta badan dad shacab ay ahaayeen waa garta adi maqaayaddaa ku socotay marka ma naasa hablo two ama laba ayay ku dhex taale mase banaankay ahayd oo wadadaa maraysa maqaayadan u socday aniga xataa gaariga wiil ila socdo darawalka ahayd meesha ku dhaawacmay gaarigeydana wuu gubtay askarigiina ilaaha ka badbaadiyey waa garta qarax ayay markii hore ku bilaabeen intay gudaha usoo gelin hoteelka marka qaraxaas baabuurka qarxe ee wateen noocee ayuu ahaa ma banaanku ku qarxay mase gudaha hoteelkay ku qarxiyeen baabuurka banaanka ayuu ku qarxay nuucuu ahay maan garanay laakiin banaanka ayuu ku qarxay gaariga aniga gudahan ku jiray baabuurka maanaan arkin marka yaa usoo gurmaday dadkii dhaawacyadii dhimashada oo daqiiqada gudahood meesha waxyeelada dadka ay soo gaartay ahaa ambalaasa timid iyo askarta dowladda imaaday oo dhowr nooc iskugu jiraan ayaa meesha soo gaareen waa garta dad soo badbaaday oo adigoo kaleeto oo kasoo baxay ma aragti waa arkay shan qofood ayaa ahayn oo dad badba waxba gaarin laba hablood iyo saddex rag ayaa ujeeday oo dadkii aykan waxba aysan gaarin oo caadigooda kusoo baxayen waa garta marka xaaladda iyo jawga guud ee meesha say isu bedeshay markii qaraxa uu dhacay xabadaha ay bilowdeen sawir ma naga siin kartaa inkastoo saa ii sheegto waa runtaa aad naxsan tahay oo aad garan kartid dhibka meesha ka dhacay wax la qiyaasi karo maahan waa meesha dhan waa burburtay jidkii dhan waa jajabnay caradii dhan wada dhiig baabuurtia gubanaysay maqaayadka oo iyadan la fariisto oo magaceeda iga maqan oo soorta wax lagu iibiyo dhowr jeer iyadana qaraxi ka dhece dadka go-aanan daadsanaay meesha meel shidaa lagu gada ayaa u yaro dhaweed laamiga oo dhan warsid kaleeto ahay marka aniga mida iga naxisay oo igu kalifta caaw inaa v o eda ka hadlo anoo gabar yar oo da-yar ah oona weligeed nabad aanan arkin haddana midaan waa mid aad iiga qalqalsiisay waayo waxaan leeyahay meesha wadankaas soomaaliya shacabka isku tashtaan leeyahay wad jidka hadda maanta qaraxa ka dhacay oo loo soo dhaafay hoteelka ayaantaan dhan wuu xirnay shalay iyo maantay askar iyo waardiye midna muusan joogin marka aniga waxaan u arkaa in wax laisku ogyahay inay tahay sheekada oo shacabka islaam soomaaliya lagu dhameynayo
taasina waxa ay ahayd ayaan cabdi axmed oo ka mid ahay dadkii ka badbaaday weerarkii qaraxa iyo duulaanka isdaba jooga isugu jiray ee ka dhacay hotel naasa hablood shalay waxay u warramaysay saare cabdi axmed
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bugga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
aroor suuban dhegeystayaal mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo aad ka dhegaysanaysaan washington waxaa saaka idaacadda aroornimo idinla daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac balaan xuseen ka codsada inuu noo dul maro qaar ka mid a qodobadii warka caalamka ugu doorka roona xuseen mahadsanid jaamac bulle jaamac wararka ka soo baxaya dambe baarista madaxa bannaan ee ku saabsan faragelinta ruushka uu farageliyey doorashadii madaxweynenimada ee mareykanka ayaa sheegaya in guddi xeerbeegti ah ay go-aan ka gaareen in dambi baaris lagu ogo qaar ka mid ah ee deesanaysha go-aanka xeerbeegtida ayaa ah mid daba socda dembi baaris madax bannaan oo hormuud u yahay master robert muller warkan ayaa waxaa baahiyey qaar ka mid ah warbaahinta mareykanka kuwaasi oo ilo madax bannaan oo aan magacooda shaaca laga qaadin soo xigtay warkan oo ay baahisay warbaahinta cnn ayaa sheegaya in cid kasta oo loo soo eedeeyey la xiri karo marka la gaaro maalinta isniinta ah ee berito madaxweynaha kataloniya ee xilka laga qaaday ayaa ugu baaqay dadweynaha ku nool maamulkaasi in ay u halgamaan madax bannaanida gobolkooda madaxweynaha kataloniya ee xilka laga qaaday ayaa ku booriyey dadweynaha kataloniya in ay kacdoon u sameeyaan maamulka xukuumadda dhexe ee sbain oo ay ugu hortagayaan arrintan ayaa kusoo beegmaysa kadib markii ay golaha xukuumadda sbain ay ugu baaqeen madaxweynaha kataloniya inuu aqbalo xilka qaadistii uu ku sameeyey ra-iisul wasaaraha sbain kataloniya oo hore u ahayd maamul goboleed ayaa iminka waxaa si toos ah looga taliyaa caasimadda sbain ee madrid arrintan ayaa daba socota go-aankii uu baarlamaanka kataloniya ku dhawaaqay madax bannaanida gobolkaasi kadib markii afti lagu muransan yahay loo qaaday madax bannaanida ismaamulka kataloniya aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo dhegeystayaal nala socodsiinayo qodobadii warka ugu doorka roonaa weli waxaadna nagala socotaan laanta afka soomaaliga v o a idaacaddeenna aroornimo haatanna dhinacii heesaha heesta sirmaqabe iyo saare axmed jaamac dhegeysi haboon
Sirma qabee rahaa koo.
codkaasi fanaanada sare axmed jaamac ayaan kusoo gaboobeyna baahintiina idaacadu idkiminaysay v o a waa jaamac buule jaamac iyo aniga oo xuseen barre aadan iyo dhammaan v o dan lesaas iyo subax wanaagsan
hadday samadu furan tahay